galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda iyo galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin salaasaha bisha abril ee sanadka labada kun saddex iyo labaatan kun ugu sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka puntland iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabtii iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah suudan oo maalintii afraad uu dagaal ka socdo horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horeysa horta amni in la helo qaabkii loo noolo lahay aa laga shukurayaaba guryaha lagu jira banaanka looma baxo albaabada qof kasta dhexda kasoo xirashay ilaa qof walba yacni meelad u baxdana mataqaanido waa dalad aadan aqoonin aadan u dhalanin
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee xaafado ka mida magaalada muqdisho sidaad og tihiin degmada kaaraan oo caawa aan hadda taaganaha waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan mar ay geysanayeen ciyaal weeradu mar ay geysanayeen burcadda hubaysan marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida milatariga suudan ayaa maanta beeniyey in ay ka warhayaan xabad joojin afar saacadood ah kadib markii madaxa ciidamada sida milatariga u tababaran ee dacmu sariic jenaraal maxamed xamdaan daglo uu xaqiijiyey inuu ogolaaday xabad joojinta genaraal deglo oo loo yaqaano xamiiti ayaa sheegay inuu ogol yahay xabad joojintaasi si loo helo mari nabdoon oo ay helaan shacabka loona daadgurayo dhaawaca genaraal xamiiti ayaa intaasi ku daray in ciidamada milatariga ay ku guuldaraysteen inay ixtiraamaan xabad joojinta ayna duqeeyaan goobo ay shacabku ku badan yihiin islamarkaana halis geliyeen nolosha rayidka goor sii horeysay oo maanta ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalaalka laysku yidhaahdo g n ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya suudan in ay si deg dega usoo afjaraan colaadda kuna laabtaan wadahadalada kadib maalmo ay socdeen dagaalla ay ku dhinteen ku dhowaad laba boqol oo qof ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan kun iyo sideed boqol rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jenaraal oo xukunka ku qabsaday afgambi labadii kun koob iyo labaatankii kuwaasi oo kala ah madaxa ciidamada suudan cabdulfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida milatariga u tababaran ee loo yaqaano dacmu sariic xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay inuu la hadlay labada jenaraal hoostana uu ka xariiqay baahida deg deg ah ee loo qabo xabad joojin blinken ayaa sidoo kale xaqiijiyey in kolayada diblomaasiyiinta mareykanka la rasaaseeyey isniintii inkasta oo dadkii la socday aanay waxba gaadhin isagoo ugu yeeray ficil aan laga fiirsan wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan ayaa maanta oo salaasaa gaaray magaalada dimashq ee dalka suuriya sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi waana booqashadii ugu horreysay ee rasmiga oo sacuudiga ku tego suuriya tan iyo markii ay labada dal kala fogaadeen bilowgii colaadda suuriya labayo toban sano ka hor booqashadan ayaa waxay soo gabagabeyneysaa dib u soo celinta xiriirka suuriya iyo sacuudiga waxayna kusoo beegantay maalmo kadib booqashadii wasiirka arrimaha dibadda suuriya faysal almiqdaad uu ku tegay magaalada jidda ee dalkaasi sacuudiga waxayna kusoo beegantay sidoo kale xilli dalalka carabta ay ka wada hadlayaan suurtagalnimada in suuriya ay dib ugu soo laabato ururka jaamacadda carabta furfurnaanta xiriirka sacuudiga iyo suuriya ayaa kusoo beegantay iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo heer gobol ah oo wax ka bedelay saaxadda siyaasadda ee gobolka tan iyo markii riyaad iyo tahraan oo xulafo la ah dimashq ay ku heshiiyeen in ay dib u bilaabaan xidhiirkooda bishii hore wasaaradda warfaafinta ee dalka suuriya ayaa ugu baaqday saxafiyiinta inay soo tabiyaan socdaalka wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga uu ku tegay dalkaasi suuriya dowladda ruushka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi valadimir putin uu booqday qeybaha la haysto ee gobolka kherson ee ukraine ruushka ayaa intaasi ku daray in uu ka qeyb galay shirka madaxweynuhu hogaanka militariga si uu u dabagalo warbixinada howlgalka ee hogaamiyayaasha militariga madaxweynaha ruushka ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu booqday gobolka lagu muransan yahay luhansk kaasoo ruushka uu la wareegay sanadkii hore booqashadan ayaa ka mid ah safarada naadirka ah ee hogaamiyaha ruushka uu qaato inkastoo booqasho lama filaan oo hore ugu tegay magaalada mariupol bishii mars dadka reer ukrain ee kherson ayaa iyagoo hore u diiday in ay ku ganacsadaan amaba ay adeegsadaan lacagta ruushka si dhaba looma oga goorta uu putin safarkaasi ku tegay kherson balse warbaahinta ruushka ayaa ku warantay in putin uu sidoo kale wax ka weydiiyey xaaladda gobolka zarborjogia oo moscow ay sheegtay in ay iyadana ku dartay dowladda ruushka dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee dalka tunisiya ee annahda ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyahoodii rashid al khanuushi ay xidheen fiidnimadii isniinta cutubyo ka tirsan ciidamada amniga dalkaasi oo u dhacay gurigiisa oo ku yaala caasimadda halkaasi isagoo ay geeyeen meel aan la garanaynin iyagooo ku tilmaamay waxa dhacay wax aada halis u ah khanuushi ayaa lagu tiriyaa mid ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeday madaxweyne qays saciid kaasoo dalka ka talinaya tan iyo labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaana uu hogaamiyaa dhaqdhaqaaqa uu guddoomiyaha ka yahay baarlamaanka kaasoo madaxweyne qays saciid uu kala diray labadii kun labaiyo labaatankii dhaqdhaqaaqa annahda ayaa bayaan uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay in kooxaha amnigu ay weerareen fiidnimadii xalay guriga rofeor raashid khanuushi madaxa dhaqdhaqaaqa annahda waxayna u kaxeeyeen meel aan la garanaynin iyada oo aan la ixtiraamin hababka sharciga ah ee asaasiga ah mas-uuliyiinta garsoorka tunisiya ayaan ka hadin sababaha loo xidhay taasoo imanaysa kadib hadallo uu khanuushi uu ku sheegay inuu tunisiya ay ku jirto caqabad xagga caqliga ah iyo fikirka ah oo abuuraysa dagaal sukeeya siduu hadalka u dhigay wakaaladda wararka faransiiska ee a f b ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada ammaanka lagu arkayay afaafka hore ee guriga khanuushi fiidnimadii xalay warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysa ila ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha tunisiya oo aan la shaacin magacooda ayaa sheegay in go-aanka xadhigu uu yimid kadib markii ay dowladdu soo saartay amar lagu soo xidhayo kaas oo uu soo saaray xafiiska xilaalinta gaar ahaan xafiiska xarunta garsoorka ee la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi tunisiya intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha labada dhinac ee suudaan isku haya inay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalka sabtidii ka qarxay suudaan ay ku dhowdahay laba boqol oo qof warbixintan oo uu v o a usoo diray michael atit waxaa soo koobaya jamaal axmed cusmaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe isniinta waxa ay ku sheegtay in blinken uu si goonigooniya ula hadlay jenaraal cabdilfataax al burhaan taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo jenaraal maxamed xamdan dagaalo oo ah madaxa ciidamada taageerada deg dega waxa uu ku booriyey inay joojiyeen dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini-aadinimo la gaarsiiyo dadka ay colaadu saamaysay loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in blinkan uu ku booriyey burhaan iyo dagaalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan khartuum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan waxaana carabka uu ku adkeeyey mas-uuliyadda labada jenaraal si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka rayidka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka baaqa xoghaye blinken ee dhinacyada suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid a baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka kuwaas uu ku boorinayay nabadda dalka ku yaalla waqooyiga afrika la xoojiyo warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda g sn ee karazawa jabaan ayaa lagu cambaareeyay dagaalka oo ay ku yidhaahdeen wuxuu halis gelinaya ammaanka iyo badbaadada rayidka suudaan waxaana uu wiiqayaa dadallada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka suudaan warmurtiyeedka ayaa intaasi lagu daray waxaanu ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ay u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruuda lagu xiraynin waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha islaamar ahaantaas inay ku laabtaan wadahadallada ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yaraynayo xiisadaha laguna sugayo ammaanka dhammaan dadka rayidka ahi oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini-aadamnimo ayaa warmurtiyeedka warkiisa lagu sii daray labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka suudaan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka isniintii iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay boqol iyo siddeetan waxaa jira baaqiyo ka imaanaya washington hay-ado caalami ah iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yaray dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan dadka ku dhaqan magaalada khartuum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarado dagaal iyo rasaas lidka diyuuradaha oo laisku ridayay habeenkii isniintii iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhexeeya dhinacyada milatariga dalka suudaan balkar bartes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan suudaan ayaa u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan khartuum isniintii in ugu yaraan boqol iyo shan iyo siddeetan qof ay ku dhinteen in ka badan kun iyo siddeed boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday sabtidii khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho iyadoo qaar badan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin cisbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto koox dhakhaatiir reer suudaan ah ayaa sheegay in dagaalku sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey cisbitaallo badan oo ku yaala agaarka caasimadda
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda michael atid haddaba colaadan ayaa keentay in ay dad badan kasoo bixi waayaan guryaha dadka ku goodansan guryahana waxaa ka mid ah qaar ka mid a ardayda soomaalida ee dalkaasi wax ka barata falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kana wareysatay xaaladda nolosha iyo dagaalada ka socda suudaan mukhtaar sheekh maxamuud macow oo ah arday wax ka barta magaalada khartuum ee caasimada suudaan wallaahi falastiin sida ka horeyso suudaan subigaa dagaal ka bilowday maantana wuxuu gala maalinta afaraad hubka noocyadiisa kala duwana laisku adeegsanayaa hadda wax oo hadda laisku reebsana ma jiraan waana socdaa ilaa hadda dagaalkii
marka maxaa maqlaysaan adinka hadda wallahi korkeenay ka socotaaba maqalmada ahanba korkeenay ka socotaa boqoymanaa socdo hub waaweynaa socdo mana naqaano xilli oo dhammaana amba saacad ay ku egtaha ma naqaano marka ilaahay inta muslim ha ka badbaadso qartuum xagee ka joogtaa wallahi qartuum waxaan joogaa koonfurta khartuumaan joogaa koonfurta khartuumaan joogaa meesha oo ciidamada burbanka degdega ay degan yihiin meesha dhibka oo ka bilowday meesha fawada ay ka bilaabatay waana meesha soomaalida dhammaan ay u wada dhow yihiin ama ay degan yihiin
marka marka hadda aa fiirsa xabad joojinaa lagu dhawaaqay sidee xabad joojinta u hirgasha xabad joojinta horta waxaa ku dhawaaqa gurmadka degdega militariguna ayaguna waxay yidhaheen xabad joojin ma aysan ku dhawaaqeen waxay ku dhawaaqeen inay hub aruursadaan ciidamo gobollada ka keensadaan marka xabadjejinta ilaa haddaba nooma cadaba xabadjejinta intay ku egtahay waktigay tahay ilaa hadda noloma xadidi mana naqaano
marka noloshu sidee u socotaa iskuuladii ma furan yihiin adeegigii ma la doonanayaa masaajidadii ma la aadaya bal sawir naga sii xaaladda guud
horta in iskuol la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horeysa horta amni in la helo qaabkii loo noola lahay aa laga shukuriyaaba guryaha lagu jiraa banaanka looma baxo albaabada qof kasta dhexa kasii xirashay ilaa qof walba yacni meelaad u baxdana mataqaanido waa dalad aadan aqoonin aadan u dhalanin marka guryaha dhexda laga soo xirta guryaha lagu jiraa qof kasta guryihiisa isaga dukadaa dadaa qaar waxay sameeyeen korontadii ka maqan taha afar maalin biyihii ka maqan yihiin raashin haba sheeginba marka wallahi falastiin ay xaaladda isku cakiran tahay in ilaahay kala furfura maahane wax kalo hadda maanta aan hayna ma jiraan marka marka laga soo tago dadka soomaalida ah dadka reer suudaan iyaguna ma idinla mid ah oo guryahay ku xiran yihiin mise dhaqdhaqaaqi dadka waa uu jiraa meelaha qaar
wallahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa laakiin qeybta hadda anagaan degana xabadda ka socoto ajnadi iyo dadka u dhasha dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay waayo waxaan socda waa hub waa madaafiic ajnabi iyo muwaadin lama kala taqaano marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay waayo waxaan degana anaga meesha oo xabadda ay u badan tahay ama dagaalka u badan yahay jaamacadee dhigataa adiga
aniga jaamacadda ifiiqa alcaalamiyaa dhigtaa ardada soomaaliyeed badankoodna jaamacadaasay dhigtaan arday gobolada jira ayagana waa jiraan oo gobolada wax ku barta waa jiraan ayagana hadda waa iska warhaynaa ayagana is abaabulaan dhahno guryaha qaas surutaga aan iska warhayno gobolada qaar dagaal kama socdo gobolada qaarna dagaalaa ka socda marka hadda khartuuma laakiin dagaalka xoogiisa ka socdaa isbuuci hore gobolada uu aada uga socday laakiin sabdiga isbuucan ama sabdiga wuxuu ku bilowday khartuuma ku bilowday
marka adinka ka arday ahaan soomaaliya dagaala ka socdaana ka yimid sidee dareemeysaan waa sidee dareenkeena in dalkii kale oo aada nabadda u timaadeen oo isku wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay
wallahi horta falastiney soomaalida waa dareemi kartaa afartan sano ay suudaan wax ka baranaayeen afartan sano dal oo aan wax ka baranaynana maanta dhibaatadan iyo dhibkan burburkan oo galane maanta waxa waaye dhammaanteen wax aan ka wada xumaanay amba soomaali guud ahaan ay ka xumaatay marka maanta maba jiraba dareen kaleet uma jiro waxay jirtaa waxaa waaye ilaahay halaga qabuujiyo nimanka dhexdoodana maslaxad allaha dhigo waayo soomaalidu afartan sano intay wax ka baranaayeen afartan sanona qaaraa deganaay afartan sano qaar aa ka ganacsanaayay dhibka iyo rafaadka xanuunka ay leedahana waa dareemi kartaa qof hadda maanta ganacsiina waa ka istaagay kii ganacsanayay kii wax baranayana waxbarashada waa ka istaagtay kii caafimaad u jooga ama jeelad ahaan u joogana maantay nabad ma hayso marka ma waxaa rabtaan inaad sugtaan inta xaaladdu iska bedeleyso mise waa jeclaan lahaydeen in wadankii laydinku saaciido ama laydinku kaalmeeyo inaad ku noqotaan wallahi horta xaaladan la joogo xaalad oo shacabka inta degan go-aan ay gaari karaan ma aha waa xaalad dawladda soomaaliya ay go-aanka ayaga looga baahanya looga fadhiyo waayo maxaaba qof walbaba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaaba u baahanba ilaahu waxa waaye meel irtiqeerka fufuray jirtaa dhammaanteynba marka maanta maanta go-aanka ay dowladda qaadan lahayd waa maanaa go-aanka shacabka isdegan ay qaadan lahayn maanta maaha marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajeynayna ayagana waa ka warhayan dagaal ka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayan ayagan in dadkan suudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo marka ma rabtaan in laydinka saaro wadanka oo wadankii laydinku celiyo
wallaahi haddii xaaladdaas sababta yani hadiiba horta xabadejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo geli karaan waan rabnaa in lagala qaado laakiin horta inteeba yaaba kula tashanaaba dagaalaa socda dagaalkaanoo dhinac u dhicin haddii nimankan wadahadalaa hadda xalay ay ku dha wadamada qaar usoo direen wadahadaladaas haday ay aqbalaan waa laga yaabaa inay xabadejin aba dagaalka toos ugeegsado ayagana ay fahmaan laakiin wallahi ma naqaan hadda afar maalina xabad socotaa waxay ku dhamaan doontana ma naqaano wax imaan doonana allahu aclam laakiin insha allah kheyr aan rajeynayna marka ma jiraan wax xiriira oo ama dowladda soomaaliya ama safaaradda soomaalida ay idinla soo sameeyeen
safaaradda soomaalida horta waa naga warhaysaa oo ardada iyo dhammaan anaga dhanba guribaan iskula jirnaa wasasad wax dhan waan isaga warhaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ayagana baaq soo saartay in la foojignaado oo la taxadiro laakiin baaqaas baaq oo dadkan wax lagu qabana amba la bixinaa ma aha laakiin waa baaq oo foojignaan ah
marka maxaad weydiisan lahaydeen dowladda soomaaliya
walaa de dowladda soomaaliya horta gargaar degdeg waa weydiisan lahayn si haddii loo fiiriyana meel oo lagaasoo geli kara amba lagaasoo gaari kara amba gacanta lagaalasoo gaari karaa ku fiican in aad markaas gargaar dalbato laakiin hadda dowladda soomaaliya xitaa haddii aad gargaar weydiisato waxaa loo baahan yahay waddo ay ku imaado amba qaaf ay ku imaaddaa loo baahan yahay laakiin wadamada adduunka oo dalkan ku sugan aan lamid nahay kulle yani wixii ayaga markaas la gudboono ay sameeyaan anagana kulley noola samay doonaa laakiin hadda wax uu cid gurmad dalbataba waa lala'sanyahay oo ajaanibe horta dagaalkan joogsanay dagaal baasho xabaday joogtaa xabadan joogsanina hadda wax oo la dalba karo gurmada ma laha
aada ayuu mahadsan yahay mukhtaar sheekh maxamuud macow oo ah arday wax ka barta magaalada khartuum oo uu rameeyey falastiin axmed iimaan isla wararka dagaalka suudaan ayaanu ku jirnayo waxaa sii korraya walaaca ay soomaalidu ka qabaan suurtagalnimada in dagaalka suudaan uu daba dheeraado xilli ay caasimadda iyo magaalooyin kaleba ay wax ka bartaan arday badan oo soomaali ah ardayda ugu badan ayaa ku nool caasimada khartuum qaarkood qoys ahaan ayayba halkaasi u degan yihiin dadkaasina waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisuba ay ku nool yihiin caasimada suudaan xalay saqdi dhexe kadib ayaa xiliga suudaan waxauu khadka telefoonka ama whatsappka ugu waramay nuur xasan nuur ugu horeyna waxaa doctor cabdiraxmaan uu sharaxay sida xaalku ahaa waqtiga oo hadda laga joogo dhowr saacadood waqtigan aad la soo hadlaysaan xaalada khartuum magaalada aan halkan ku sugannahay ee khartuum aad iyo aad bay xaaladeedu khatar tahay waayo hubkaa laisla dul maraya mararka qaarkood waktiga doonaan baanay bilaabi karaan hubkaa oo rasaastaa maqlaysaa rasaas culus mararka qaarkood laba saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn laakiin haddana in yar kadib aad arkaysaa iyadoo wax isla dul marayaan hub iyo saanado culayskooda leh waayahay marka dagaalka xagguu ka socdaa dhankuu ku badan yahay dagaalka wala waxaa soron kartaa in meelaha ay maqar ay ku leeyihiin ciidamadu saldhigyada waaweyna ku leeyihiin horta berigii hore ciidanka milatariga iyo ciidankan gargaarka degdega loo yaqaano dacmu sariica way iswada ag deganaayeen oo halkuu militarigu bayskiisa waxaad ku arkaysay bays u dhow oo ay degan yihiin ciidamada dacmu sariica ee gargaarka degdega ah ama r s f ka loo yaqaano marka dagaalku inta ugu badan wuxuu ka socda meelaha muhiimka u ah dowladda oo u badan suuqa leeraa suuqa alcarabi iyo xagga kharsta khartuum khartuum dhexdooda waaya marka adigoo dhakhtar caafimaad baa tahay sidaa ii sheegtay xaaskaaguna waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalada marka isniintii shalay isbitaallo ayaa la duqeeyey baa laleeyahay marka maxaa xog ah oo aad ka hesheen arrintaas
haa isbitaallaan maqlayna in la duqeeyey oo waan waan waan labada isbitaal baa xoog loo sheegayaa in la duqeeyey labada isbitaal oo la yidhaahdo shacbi shacbi teaching hospital iyo bashaa'ir inay madaafiic ku dhaceen si toosan uma hayno xogta in toos loo duqeeyey waayo waa isbitaallo xukuumiya ama dowladdu leedahay oo loogu adeegay dadka
soomaali badan ayaa degan oo arday u badan adiguna dabcan deegaan ayaad ku tahay sida aad ii sheegtay oo caruurtaada xitaa khartuum ayay degan yihiin marka ma iska warqabtaan wax khasaare ahse ma maqashay soomaalida
ilaa hadda wax khasaaro oon maqalay soomaalida ma jirto aad baan iskuga warqabnaa waan is ag degannahay gurubyaa la sameeyey laga wada xidhiidho waa la iscaawinayaa jaaliyadu weyn baa jirto jaaliyada soomaaliya aad ay ugu ay aada ugu fara adeegeen samaynteediyo muxuu ahaa inay si fiican u abaabulaan guddida ganacsatada ee xawaaladleyda ku nool khartuum marka jaaliyadda laftigeeda door muhiimay ka qaadanaysa soo ururinta soomaalida safaarada laftigeeda baa jirta iyaduna hawsheeda qaadanaysa inkastoo xaaladu si accidentary u bilaamantay mar keliya ta oo dee deg degaas ay adag tahay in hawl deg dega la qabto laakiin xaalada kalguud ee soomaalida waxaa soo food saartay cabsi ah maadaama ardaydu ay mustaqbalkoodii ay ku xidhan tahay shahaadooyinkoodii muxuuha waxbarashadoodii arday fara badan wakti badan kaga baxaayay sidii ay u xasilin lahaayeen cilm oy ka mid yihiin dee dhakhaatiirta oo kakada wakti dheer ay ku qaadatay inay sameeyaan takhasus caalamiya oo takhasuska ugu sarreeyey arday baa ku jirta imika u samaynayay marka wallaahi dad badan waxaa laga yaabaa in mushkilada ugu badanee soo food saartay mustaqbalkooda dambe ay tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inay waxda isbedeli doonaan ayaamaha soo socda waaya ugu dambeyntii maadaama dagaalka uu galayo maanta maalintii afraad oo talaado ah noloshu waa sidee sidee adeegii guud iyo maaragtay waxyaabihii aad banaanka uga baahataan sida maaragtay cuntada iyo wixii lamidka ahaa aad usoo u heli kartaan wallahi su-aashaas su-aal aad muhiim u ah weeyo waa waa ugu daranba maha goobaabsi bay galeen aniga laftigaygan aan kula soo hadlaayo waxaanu galnay meesha deegaan inkastoo marka hore deegaan wanaagsanaaha madaarkii baanu ag deganahay waa halkay mushkiladaba ka bilaamantay waxa markii koowaadba naga go-ay leydhka tallaajadii wixii nugu jiray ama hilib ahaa dee saddex shimil ku jiraan waad garan kartaa in isbedel ku dhacayo qormaayo wixii oo dhan baanu ka daadinay biyo ma haysano biyo qabow marka qaarkood meeshan aad u kulushay waxaa laga yaabaa inuu masaafo doonato baraf maantao kale anugu aban baxay suuqa horaan u doontay barafoo meelaha ciidanka laftigoodu joogaan ciidankan gargaarka deg dega waan sii marnay baa anagayo niman kaloo doonayo baraf oo ku doonaya inaan biyaha ku darsano marka xaaladu xaalada leyrkaaban ugu daran oo leyrkaas sideed iyo imika konton saacadood naga maqan xaafadan arkagu leeraado inkastoo xaafadaha kala shaqeynay marka xaaladaas waa ugu adag adigu mushkiladana soo waajahday ciidanka milatariga ee dowladdu ee bangaraynaya xagga sare ka bangaraynaya wafta si mudan in iyaguna aada uga taxadirayaan in meelaha shacabka ay aanay taargedgarayn waxaad kaloo aan ku darayaa meesha jaamacadda weyne jaamaca afriqiya la yaraada agteeda laftigeeda waxaa ag deganba nimankan r s f dee dacmu sariica loo yaqaano iyaga laftigooda markaa dowladdu waxay aada uga taxadiraysaa ama milatarigu inay weli jaamacaddii ay weerarto maadaama arday soomaalida fara badan ay degan yihiin xalay laftigeeda la sheegay inay soo galeen oo ay askartaasi dhex maraya jaamacadda laftigeeda marka xaaladaas ugaa ugu dara aad ugu tagarada ku alxamdulilah
aad ayuu mahadsan yahay doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo u warameeyey nuur bukhaari halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ah kuwaasi oo markii hore ay ka jirtay xaalad amni darro ah maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ciidan dhowaan kusoo biiray ammaanka caasimadda ay wax ka bedeleen ammaanka warbixintan waxaa inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle degmooyinka kaaraan yaaqshiid hilwaayo deegaanka daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaamaay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhaca caasimadda muqdisho waxaana ciidanka xoogga dalkae dhowaan ku soo biira sugidda ammaanka muqdishoy ka samayseen bare ciidan iyagoo ka bilaabo howlgallay kula dagaalamayeen ciyaar weerada oo ahaa kuwa ugu badana qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi hadda waxaa ka jirta deganaansho amni waxaana xalay xilli dambe kormeer ku tega degmooyinka bari guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo taliyaha ciidanka booliska janaal sulub guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed axmed yabo ayaa saxaafadda u sheegay in isbeddel amni laga sameeyey degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee muqdisho
kormeer qaatay saacado badan oo ay hogaaminayeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha booliiska kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalayay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda wakhti kasta gaar ahaan caawa oo ugu dambeyday arrintaasaa inta badan uu ku qotamo kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la yskaga warsa lahaa ammaanka magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugayay sidii maaragtay looga faa'iidaysa lahaa oo hay-adaha ammaanka maamulada degmooyinka iyo ayagu ay u wada shaqay lahaayeen sidaan ognahay degmooyinkan hadda caawa aan nimid culays amniya ka jiray laakiin hadda baryihii u dambeeyey aad iyo aaduu u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen annaguna guud ahaan aan ula soconno yabo ayaa dul istaaga daruufiya amniga ka jira degmooyinkaasi qaarkood sidaad ogtihiin degmada kaaraan oo caawa aan hadda taaganaha waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan mar ay geysanayeen ciyaal weeradu mar ay geysanayeen burcadda hubaysan marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta caawa oo halkaan aan nimidna warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixinno bositifa ama warbixinno aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiinsadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan wakhtiyada salaadu aysa aadi karin xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadiya ay u dukaamaystaan si caadiya ay u ganacsadaan si caadiya ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan dadka dambiilayaasha ama dembiilayaashii geysan jiray falalkaasna in badanoo ka midana xabsiyaday ku jiraan inta kalena waa lagu raad joogaa
dowladda soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisa ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ciidamadan ayaana fadhiisimo ka samaysa cirifyada magaalada iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaaba degmooyinka ugu liita dhanka ammaanka markay timaado waxaana ciidamadu hadda howlgallo xoogan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda muqdisho si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka bari iyo qaybo ka mida degmooyin kale oo ka jireen kooxa ayaal weere ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada lascaanood oo bilihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar ka socdeen xaaladaha diyaargarowgeeda ciidda waxaa ay ka duwan yihiin sanadihii hore sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol
dhaqdhaqaaq weyn oo wax kala iibsi ah ayaa waxa uu ka jiraa goobaha lagu iibiyo dharka iyo alaabaha kale ee macmacaanka dad u badan waalidiin gacmaha iyo caruurtooda ayaa waxay buux dhaafiyeen suuqyada dharka ee magaalooyinka jowhar iyo beledweyne axmed abuukar cabdulle iyo xasan faarax dhoore oo ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaa waxay ka waramayaan sida uu yahay dhaqdhaqaaqa iyo wax kala iibsiga suuqa mar kastaba micnaha sanad walbeetaba wuxuu leeyahay maalintiisa waxaan soo dhoweynaynaa ciid walbeeto weji allaalo wejigay la imaato ciiddii horeeto aad ayay dadka u faraxsanaayeen tanna waaba ka sii bedelan tahay oo aaday uga sii bedelan tahay sida micnahan uga barannay ciiddii horeeto hadda waxaa gebagabo ah ramadaankii oo aakhirkii dambeeta lagu jiro ciiddii horeeto dharka siday u gadanayeen si ka duwanay hadda u gadanayaan waad u jeeddaan dukaankii intiisa badan waa ay gateen dadka marka hadda saas xataa dalabaa u maqan oo u imaanayo oo beri iyo beri dambeeta imaanayo waa gebagabo sidii si ka wanaagsan wax u gateen sidaasaan aan aan u jeedaa waana mahadsantihiin alxamdulilah suuq aad uu fiican yahay suuq hore suuqa sanadkii hore sanadkan wax badanay kala bedelan yihiin sanadkan dadka aad uu fiican yahay biibacdi waana laga xiray dadka si fiican u ciidaysa hayaan maasha allah carda rabaa baa ka daay dadka sidii la rabaa boqolkiiba boqol maasha allah waa dadka si fiican u adeegahayaan suuqa si loo tuurin waa arkahaysiin marka ilahi baa noo nimcay alxamdulilah dharka si fiican loo gadanayaa dharka fiican waa keena si fiican dadka ugu soo adeegin macaamiisheenna waa qancahaynaa dhar tayalaan u keena xmaraan ugu soo adeegnay hargeysa aan ugu soo adeegnay muqdisho aan ugu soo adeegnay dharka meel kasta aan ugu keennay waxaa waaya dhar tayalan waa haynaa dadkuna si fiican u adeegaan maasha allah sidii la rabo ciidda dhalinyarada ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa u diyaargaroobaya munaasabadda maalinta ciidulfitriga sida ay sheegayaan maxamed muumin barrow iyo cabdinaasir axmed jaras oo ka mid ah dhalinyarada beledweyne maanta waxaan joognaa magaalada beledweyn waxaan u diyaargaroobaynaa ciidda si wanaagsan ayaa magaalada beledweyne ayaa looga diyaar garoobayaa marka aad baan ugu faraxsannahay ilaahay si nabada oo khayr qabta ha nagu gaarsiiyo adinkana waxaan idin leeyahay maalinta ciidda iyo kulan kaloo xiiso badan
ilmaha dhiryo ugala haynaa oo faraxsannahay ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu caafimaad noogu dhammeeyo bashbash iyo barwaaqo roob ilahayna siiyo uu noo bilowdeen dhammaanteenna intii muslimna waxaan rajeynaya inay sidoo kale farxad ay ku iidaan dhinaca magaalada jowhar ina waxaa laga dareemayaa mashquul la mid ah kan beledweyne gaar ahaan goobaha lagu sameeyo macmacaanka weliba waxa ay sii dheer tahay in buskudka iyo xalwada loo sii qaado dhanka tuulooyinka sida uu sheegayo maxamed yuusuf xasan waxaan ku iibiyaa buskudkaas tuulada banaaley sababtoo tuulada yani waa ka fog tahay magaalada marka saa darteed waxaan jeclahay inuu u dhaweeyo buskudka waxaan ka soo doontay foorna combyuter yani waxaan ahay dadka inta ka gato oo yani intaan intaan ka samaystaa intaa waxaan ka sii iibiyaa dadka kaleo degan tuulada yani tuulada magaalada way ka fog tahay saa darteed waxaan jeclaystay inaan u dhaweeyo buskudka waa maalintii haddana dabaaldegii oo ciidda dadka badanan waxaa leedahay xamaasadda aad iyo aad kala socodka saad wanaagsan yahay maamulaha foorna kombyuutar ee magaalada jowhar muuse cumar shukri ayaa waxa uu sheegay in dalabaad badan ay celiyeen qaarna ay qabteen maadaama maalmo kooban ay ka harsan tahay dadka adeega doonayana ay yihiin kuwa aada u tiro badan ciiddii ayaan hawsheeda aan haynaa xalwada iyo buska aynu kala socota aadaan u fiicannay laba farqa iska dhexaysa wallah maankastaanta ilaa kala galle waxaa leedbee maalmaha kale sibta gaal leewanaayo aad maasha allah dhaqaaqeeda maanta waa caymana aadan waa caymana saddex qaybood waayo mid waa afartii shan mid waa soddon iyo shan mid waa makiina la dhahaa midka makiinteena waa afartii shan kontalan kontalan xalwadana waa afartii shan soddon mid cadiya mid isku dare mid waa suugaa la dhahaa mid isku dar waaye midna cadiya kaleedna waaye busidka waxaa kamid a cadiyadan kamidaan ka subinaa ukunaha ku jirta kamidaan ka subinaa caana boora ku jiraan kamidaan ka subinaa
iyadoo diyaar garowgaasi uu jiro ayaa haddana waxaa jirta dad badan oo aanan awoodin in caruurtooda ay dhar u iibiyaan sidoo kalena waxyaabaha kale ee la isticmaalo maalinta ciidda ee looga farxiyo dadka aanu u awoodin maadaama ay yihiin barakacyaal iyo kuwa danyar ah oo ku kala nool deegaanada hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane warbixintaasi inooga soo diray beledweyne haatanna laascaanood magaalada laascaanood oo bilihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar ay ka socdeen xaalada diyaargarowgeeda ciidda waa ay ka duwan tahay sanadkan sanadihii hore sida warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol oo lagu jiro tobankii dambe ee bisha barakaysan ee rabadaan dhulka soomaaliyeedna looga dabaaldegayo diyaargarowga ciidda magaalada laascaanood sheekada ay ku jirtaa waa mid ka duwan magaaladan ayaa waxa ahayd meelaha ugu quruxda badan marka la gaadho bisha barakaysan tobanka casho ee ugu dambeeya qaar ka mida ganacsatada goobaha kala duwan ee ganacsiga ku haysta ayaa v o eda uga warramay xaalkoodu haatani siduu yahay iyadoona ayba yar tahay goobaha ganacsiga ee ku hadhay magaalada laascanood salmaan axmed maxamed waa mid ka mida ganacsatada gobolka sool
runtii bisha rabadaan ee barakaysan ummadda somaliyao dhan waxaan uga barya ilaahay kheyrkeeda siiyo sidaynu ogsoonay bisha rabadaan waxay ahayd bisha keliya ee carwooyinka dhammaan ganacsiga oo dhan uu kor kaco oo xiib ku bato oo dhaqaalaha usoo xaroodaan meheradaha dadkuna ay farxad ku ciidaan maadaama qofku soddon cisho uu sooman yahay waxay u ahayd maalintaa uu ciidayo maalin ku weyn sida muslimka oo dhan inuu qofkaasi isna u labisto balse sanadka laascaanood kama jirto iyo nawaaxigeedaba sababtoo ah waxaa lala kowsaday oo lala bilowday dagaallo u dhexeeya dadka deegaanka iyo somalilan taasi waxay keentay marka in bulsho ka badan laba boqol oo kun oo qof ilaa saddex boqol oo kun oo qof ay qaxaan taasoo iyaguna ay u furnaayeen meheradaha ganacsiga waxaa jirta in meheradihii boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyaguna ay qaxaan oo ay fudhayaan gobolka magaalada waad aragtaa waxaa furan meheradaha in yaroo kooban waxaad kaloo aragtaa in meeraduhu ay cidla yihiin wakhtigan oo wakhtiyada horre ay cabirnaan jireen waxaan rajayn doonaa in sanadkan wakhtigan oo kale annagoo dadka deegaanku ay isxukumayaan oo isku wanaagsan yihiin iyo ka badan inay noo soo camri doonaan sanadkan sanadkiisii bisha bishii ka horreysay ee rabadaan meeradaa wax ka shaqaynaya almosti labaatan qof shan iyo toban qof baa ciid hadda ku shaqaynayay qaar soo adeegayay qaar meheradaha ilaalinayay qaar xaaqayay waa laisku wada noolaa laakiin maanta waad aragtaa keligey
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay goobaha furan ee magaalada laascanood ayaa v o eda uga warramay dhanka iibka iyo sida haatan ay u shaqaynayaan magacayga walaale oo iskriijaha siciid een, haddaan kusoo dhawaado een, ganacsigii bataatanba wuu burburay baa la oran karaa waayo meheradihii sida dadka u qaxay oo kale ay u qaxeen Een, waxaa la dhihi karaa wax yaroo boqolkiiba toban ama boqolkiiba shan iyo toban baa ka jooga intaasna waxay gadayaan waa waxyaabihii ciidanka iyo cagabku ay ciidanku u baahnaayeen marka isbedel weyn oo walaale een, sida dadkii iyo magaaladii iyo dunyadiiba u burburtay baa meheradihii iyo ganacsigiiba u burbureen marka lama soo koobi karo isbedelka runtii wax hadal lagu qiimeyn karo ama in yar lagu qiimeyn karo inaba ma hawla hadda ayoo kale inaan dee idaacadu warramo een, ma- imaba suurageli jirin een, macaamiisha iyo adeegooda iyo qancintooda iyo farabadnaantooda waxay nagu kalifi jirtay inaanu shaqaalaysiino een, ilaa shan qof lix qof oo dheeriya bay nagu kalifi jirtay iminkana shaqaalihiibaa meheradihii hoos u dhin ay samaynayaanoo kuwoodii hore wax ka tegayaan marka een, hadday dhankii wax soo gadashada annagu soo gadananay tahay hadday dadkii adeega aanu hayn jirnay oo qancin jirnay oo macaamiisheeda wax fiican u keeni jirnay tahay wixii oo dhan dhammaan way isbedeleen nolol aad u wanaagsan u farxad badan baanu rajaynana insha allahu guul baa dadka iyo shacabka iyo deegaanka iyo dadkuba ku dhow yihiin guul weyn baanu rajaynana insha allahu sanadkan iyo sanadka dambe iyo bilahaas magacaaga waa ku bilaabaya bal waxaad iga warantaa qeybo kala duwan baad haysaan inkastoo macaamiishii iyo dhallinyaro badan ay qaxeen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu Eh, walaal magacay waa axmed khadir axmed magaalada waa artaayo meesha meesha waa cidla hadda iyo xilligii hadda xilligan xilligiisii say meeshu ahaan jirtay iyo hadda say tahay hadda dee dadkuun baa jooga un macaamiishu iyo wixii dee wax noqdeen wax jiida galay iyo wax carruur la qahay oo meelaha ma- aaday un meeshaasi dee waxay ahaan jirtay meelihii sagaal waa jiray haddana dee waa saddexa qofaa dhex taagan dad waxaa jira dee alaabtooda la qahay waxaa lagu ximaato ahaa dee alaabtooda iyo meheradu waa qaateen inkasta oo dhowrka casho ee ugu dambeeyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool aysan wax dagaala ka dhicin haddana xaaladda ay ku jirto magaalada laascanood ayaa waxay tahay inay dadku mar kasta ay filanayaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ama barnaamijkii amuraha maraykanka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka lord astin ayaa toddobaadkii hore sheegay in dokumentiyo si oo ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku si sharci darro ah loo faafiyey dokumentiyadan ayaa la soo dhigay baraha twitter telegram iyo forjan haddaba faahfaahinta waxay ahaayeen dokumentiyadan la faafiyey sirta ku qarsoonayd iyo dalalkay raadka ku leeyihiin ayaan ka waraystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka Een, maxamed waa mahadsan tahay Een, een, waxaa lagu soo eedeeyey inuu faafiyey wiil yar oo dhalinyaro ah oo magaciisa la yidhaha jack Een, jack wuxuu ka tirsanayay ciidamada een, cirka Een, wuxuu u shaqaynayay national guardka oo gobolka massachusetts oo ciidamada oo ka tirsan ciidamada een, air forcega marka waa wiil dhalinyaro ah oo daadiisuna ay yartahay koo iyo labaatan sano dabcan laakiin een, nin dhalinyaro ah oo maskaxdiisu ay fiican tahay oo inta badan een, dadka waxaa la shaqaaleya maskaxdeeda ay ku fiican tahay technologyga oo ka shaqaynaya marka qaybta cyberka ay- waayo qofka wiilka lagu eedeeyay arrintan in uu faafiyey waan gartay marka meeluu u diray miyaa jirta oo ama waddan ama website gaar ah xaggee lagu faafiyey arrinta waxaa lagu faafiyey een, meel la dhaho discord waa platform oo dhalinyaro asiga groupkiisa ay ku sheekaystaan waa sida clubhouse oo kaleeto Een, marka meeshaas ayuu soo dhigay documentiyadii mar mar horena soo dhigay dadka inta badan meesha ku sheekaysta qaarkood maysan fahmin waxay yihiin waxaan mar dambe unay qaarkood fahmeen ay ku baraarugeen Een, sida la sheegayena wuxuu soo dhigay bishii hore march qaar january late yacni waktiga hadda idaacadaha ay qoreen oo arrinta laga war helay iyo waktiga inta ay yaaleen documentiyada meesha xoogaa waxaa u dhexeeyey gaab waan gartay marka sii faafintiisa amaba in aad loo arko dowlado shisheeye lugma ku lahayan Een, sida la sheegayo dabcan haddee wixii waa wax la bortigareeyo oo meel internetka la geliyey waa macquul inay arkeen dowladaha sida qaar la sheegaya dokumentiyada qaarkood waxaa la sheegayaa in xitaa informationada qaar la bedelay oo sida marka maraykanka oo basaasay labada wadan ukraine iyo russiaba qaybta russia in xoogaa in laga bedelo informationka oo lagu sam in in la bedelay oo la abdedgaray oo loo adkeysiyey inay russia ku awood badan tahay dagaalka ukraine waa dhici kartaa inay dad kale inta arkeen ama inta sirdoona kale ay arkeen ay ayadana fahantooda ay ay ka dhex faa'iidaysteen waa wax dhici karo laakiin reasonka wiilkan uu meesha u geliyey ma ahayn wax dowlado shisheeye ay ku ay ku dhiirigeliyeen inuu waxan uu sirta soo dhigo ama waxuu lacag ku qaatay ma aha sida la sheegayo waa wax uun iska ah yaalkan dhalinyarada u faanayo show dowladan asiga dadka shaki ka qaba oo yahay marka taas aan taas ayaa laleeyahay ayaa keentay in wiilkan uu dokumentiyada meesha dhigo waan gartay marka maxay ka leeyihiin dokumentiyadani dagaalka ukraine iyo sida ruushka uu dagaalka u bilaabay una soo qaaday
waxay xuseen dokumentiyada waxaa ku jira begjaro waxaa ku jira satellytyada wax lagu qaado imageka lagu qaado laakiin sida guudba maraykanka wuu labada wadanba wuu basaasay sida dokumentiyada ay la sheegaya ay ku qoran wuxuuna u basaasay rushka dhinacooda wuu basaasay ukrainena wuu basaasay marka ukraine waxay tusaysaa in xoogaa ay dhanka tacticadooda dagaalkooda iyo qalabka ay ku dagaalamayaan wax dhan in xoogaa weakness uu ka jiro oo yacni wixiina ay gabagaba sii noqonayaan rushkana fahantooda w wuu basaasay maraykanka wasaaradda gaashaandhig ha noqoto ciidamada militariga kuwa wagner group la dhaho maleeshiyada dagaalanta raashiyaanka intaba waxa dhan labada dhinacba waa la basaasay laakiin hadda dokumentiyada qayb qayb yar ayaa laga soo qaaday intooda badanna hadda waxaa umalaysaa in la xadiday in in in ay sii faafaan marka waana dhici kartaa dokumentiyada intay qolo kale inta aragtay ayagana fahantooda publication lagu sameeyey oo laga yaaba ada dokumentiyada qaar russia ay siinayaan inay dagaal ku xoog badan tahay marka wax walbaa macquula laakiin maraykanka labada dhinac buu basaasay waa wax sida la sheegay dokumentiyadana ku qoran waan gartay waxyaabaha aadka looga hadlayay waxaa ka mid a in maraykanka una basaasin wadamada ay cadowga yihiin sida ruushka oo sida hadda sheegaysid ukraine baa ka mid ah waxaa sidoo kale la xusay wadamada kuuriyada koonfureed iyo israel maxaa labadaas iyagana laga yidhi oo maraykanku uu ka doonay doonaya inuu ka ogaado maxamed horta hal waxaa mudan xasuus waxaa in dadka ay fahmaan in adduunyada aysan ahayn meel paradise oo janno ah laakiin qolo walba qolada kale interestigeeda ilaashanayso waa run wadamadan israel iyo maxaa la south korea maraykanka waxay leeyihin alliance laakiin macnaheeda ma ahan qolo mar ayagana fahantooda maraykanka way basaasaan maraykankana waa basaasaa marka waa la isbasaasaa wax cusubna ma ahan documentyadan kuwii ka horreeyay labada kun saddex iyo tobankii oo ayagana saasoo kale la faafiyey ninkii snowden oo sirti uu qaato oo adduunyada ku faafiyey ninka hadda russia ku nool waxaa ku qorneed oo kale documentiyadaas in maraykanka uu basaasay jarmalka gabadhii ka ahayd ra-isul wasaaraha telefoonkeeda inuu dhegeystay cellphonekeeda marka waa wax normal adduunyada waa la isbasaasaa wax cusubna ma ahan oo wax hore usoo jiri jiri waaye laakiin hadda waxay ka kala duwan tahay technologyada ayaa wax badan ka bedeshay oo sida wax loo basaasa qaabka iyo istraatiijiyada wax lagu basaasa iyo techniiga xeeladaha la isticmaalo waa kala duwan yihiin sida haddii warbixin ay fakatay sida tan oo kaleeto leagan oo kale hadday warbixin ay fakatay sida adduunyada markay ugu faafi kartana waa kala duwan tahay marka taasaa kala duwan maraykanku wuu basaasaa wadamadan sababta u basaasayana wax kala maa sida laleeyahay maraykanka waxaa mas-uuliyad ka saaran asiguna fahantiisa aada loo basaasa waxaa mas-uuliyad ka saaran cid kasta inuu iska ilaaliyo oo dowladda waxay ilaalinaysaa dadkeeda shacabka waxay ilaalinaysaa caafimaadka dadkaas waxay ilaalinay dhaqaalahooda waxay ilaalinaysaa horumarkooda ayay ka shaqeynaysaa marka in wadamadan aad saaxiibka la tahay macnaheeda maaha inaad basaasayn waa basaasaysa ayagana way ku basaasayaan sababta loo basaasaya laba dhinac ayay noqon kartaa mid waxaa noqon karta ayada wadamada cadowgooda xisaabsan sida russia iyo iyo maxaa la yidhahda jeynaho kale inay ayaga lasoo dhex galaan dhici karto maraykanka wuxuu iska ilaalinaa wadamadan in loogu soo dhex gabado waa mid midda labaad maraykanka nafahaantiis nafa wadamadan nafahantooda ayaa basaasa maraykanka marka qoloba qolada kale way basaasa wax iska normal markaad fiiriso communityga oo intelligencega communityga basaasnimada wax normal ah waan gartay ruushka saan ognahay cunaqabateyn badan baa la saaray intii uu bilaabay dagaalka uu ku qaaday ukraine meelo badan ayaa maaragtay cunaqabateyn laga saaray wadamo dhowra wey jiraan oo lagu tuhmayo inay siiyaan hubka sida kuuriya waqooyiga kuuriyada waqooyi iyo shiinaha inkastoon weli la xaqiijinin hase yeeshee warar baa sheegaya in dalka masar ay hub qaarkii ay u samaysay dalka ruushka si ay uga caawiso dagaalka uu kula jiro ukraine arrintaasi maxaa laga yidhi
waa sida dokumentiyada ay qoreen waa dowladda masar madaxweynaha masar wuxuu ogolaaday in la siiyo ruushka gantaalo iyo madaafiic uu kula dagaalamo ukraine laakiin su-aasha waxay tahay ogolaashaha inuu bixiyey waa ku qoran tahay laakiin in hubkaas la qaaday oo la geeyey russia ma caddo dowladdana ma sheegin ilaa hadeertaan taas waxay ku tusinaysaa maxamedow masar oo kaleento maraykanka wuxuu siiyaa laba bilyan lacag ku dhow oo dhankooda militariga aida ilaa afartan iyo shantii sano ugu dambeysana uu siinayay waana wadamada ay allianciga yihiin marka su-aashii waxay noqonaysaa inaan u laabanay had maxuu maraykanku u basaasaa wadamadan ay saaxiibada yihiin qiyaas hadda in haddii hadalkaas uu yacni sida uu madaxweynaha burufgaray haddii ficil ahaan ay u dhacdo oo masar ay siiso hub russia lagula dagaalamo ukraine ukraine oo russia siinayo hub ay kula dagaalamta russia marka waxaa imaanaya hadda hadalkan oo kale wuxuu keenayaa fadeexo weyn oo madaxweynaha wadanka masar iyo ay ku noqonaysa xiriirka labada wadan inuu xumaado ayay aada u badan tahay waayo waa wadan ay saaxiib la-ah maraykanka la-ah hadda se markaad fiirisan waa waxaad arkaysaa inuu wadankii maraykanka ishayeen inuu gacan siinayo taas ayaa keenaysa marka wadamada marayka maraykanka oo basaasa saaxiibka leeyahay inuu iska ilaaliyo ayagana fahamtooda inay dad loyal yihiin inuu iska ilaaliyo in lasoo dhex galo oo loosoo dhex maro marka taas ayaa keenaysa maraykanka inuu adduunyada basaaso asal la basaaso waayey maxamed xuseen ugu dambeyntii wiilkii faafiyey xaggee hadda uu ku dambeeyey ta kale nin saa u da-yar sidee loogu aaminay sirintaa la eg maxamed waa mahadsan tahay wiilkii de waa la qabtay waana xiran yahay kolley kale dacwaa ku socoto wiilka arrintaa lagu soo eedeeyey waa runtaa wiilka waa wiil yar waana wiil dhalinyaraa kow iyo labaatan sana da ahaan waa yar tahay waxaa laga yaba dadka qaar inay isweydiiyaan maxaa keeni karo wiilkan yar oo dhalinyarada in informationka intaas leeg ama sirta intaas leeg lagu aamino laakiin maxamed hal waxaa madan xusid dowladda maraykanka maanta dadka u shaqeeya waa dadka dhalinyarada intooda badan waana dadka systemka i t da aada u yaqaano marka maadaama wiilkan uu yahay wiil wax la baray oo inta badan shaqada waxaa lagu qaataa qofka brightka maskaxdiisa wanaagsan iyo macnaha aqoonta uu leeyahay inkastoo da-da iska yar tahay dadka maanta hogaaminaya shirkadaha ugu waaweyn adduunyada iyo dowladda maraykanka adduunyada inteeda badan awoodda gacanta ku haya maamulkeeda waa dad da-dooda ay yartahay aysan ahayn kow iyo labaatan sano bas inaan loo fiirin laakiin maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa intuu leegaya shaqada inuu qaban karo inuu kasoo bixi karo taas waa wax inta badan wax dadka lagu shaqaalaysiiyo laakiin kow iyo labaatan sano markaad u fiiriso qof africa ku nool soomaaliya ku nool oo kaleeto for example waa nin da-yar oo laga yaaba wax badan inaan lagu aamini karin waxaa laakiin xusid mudan dadka dhalinyarada inay maanta adduunyada ay hogaaminayaan oona u baahan in laga laga qaybgeliyo maxaa la yihahdaa dowladnimada nidaamka aqoontoodana kor loo qaado marka taas ayaa keenaysa wiilkan dhalinyarada inuu kusoo biiro dowladda dad da-diisa la-eg ayaana dowladda maanta maanagareeya informationadeeda ugu muhiimsan iyo kambaniyaasha waaweynba intaas
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay dukumentiya sira oo aad uga hadlaya dagaalka yukrain iyo arrimo kale oo ay lahayd wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka oo si sharci darra'a dibadda loo soo dhigay toddobaadkii hore intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaysaa saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban meelo badan oo ka mid ah geyiga soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado qoryaha fudud iyo kuwa culus bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi iyaga oo weliba ay jiraan khatara dhinaca amniga ah haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa ma dowladda federaalka ganacsatada mise waalidiinta soomaaliyeed waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya abwaan axmed siciid saabir iyo aqoon-yahan xaaji shaahid aadan kayrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa xaaji kayrdoon sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurta ku ciyaarayaan waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo sababtana iyo eedana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay eedda leeyihiin kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacana ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegayiin waxay dhaqaale ka helayiin ayay fiirsadaan hase ahaatee dowladda waxay raalli ka noqotay siday ganacsatada rabto oo ah dhaqaaladoon abwaan axmed siciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado arrinta saaxiibkay meeshuu la aaday keliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub waxdila ee waa mid macmala oo ay carruurta ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadhooda wuu soo maray dekadu ka degaa iyaduna dhaqaalay ka heshaa mana u aragto inuu yahay hub waxdila ee waxay u aragtaa hub carruurta ku cayaarta oo macmala waan waxba cid yeelayn waanaya waalidiinta markaynu soo eegnana waalidka unugiibuu arkaya unugiisibuu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido de waa waalidoo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxna ma dilooda waa macmal marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee wax ka weyn waa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonin dalku waxa wax laga qabto u baahan yahay haddii aan dib ugu laabto xaaji kayrdoon abwaan axmed saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baa jira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida uu isaga ka qabo uu sheegay as leeyahay ama ganacsatada iyo xukuumaddaba yacni canshuur iyo waxbay ka helaan meele wax kale laga hela ayaa jira macmal ha ahaado hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay ama adiga walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka riddaa qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oy ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskaleh mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskaleh oo dowlad leh oo ganacsato leh haye abwaan axmed siciid magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guryo duniya iyo mid oo carruura ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas yuu ku meermeeraysan ay hubka wax baabi'iya ee dalkeenna guryahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay waa in wax laga qabtaay aan lagu soo noqon waxa caruurta ku cayaarto maalinta ciidaha ee niyada loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caagga iyo alaabta aan waxba dhimin ee masaakiintu ku cayaarayso aanu soo noqon doona waxaan siinayaa xaaji kayrdoon marka waa ereyga soomaalida ay ku maamaahdo ee abaysa kucunta afka uma roono yacnii ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darra inay waddanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican waxaa u soo noqonaya weli inay nabad jirin in ciyaalkan yaryarka ee lagu tarbiyayno hayo inay maaragtaa dagaalamaan yacni haddaan laku diidin meeshaas waxaad muddaa xasuus wax laga soo gudbayo waxoogu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaya xusuusteeda saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa magaaladu cunugu cunuga walaalkay difaacaya uu leeyahay iyo aragti buu siinayaa ama magaaladu aragti kale siinayaa magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal guryahan burbursan miyaan laysweydiinoo ladhahin horta waxaan xaggee ka yimaadeen inta ciyaalku alaabta ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kooga xusuusinaya waa dhibkaas u ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa ha arko saaxiibkay xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay abwaan axmed saciid saabir iyo aqoon-yahan xaaji shaahid aadan kayrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodaan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidkan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
aadaa saamica albasiiro sir iyo caadi bal ogsune ilaahi saade sujuudi ay u sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caadi bal ogsune adaa bisha soo nasiiyo nagu siman nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji adaa bisha soo nasiiyo nagu siman nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaano nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa saxibii يسافي آخره ينسيني صوم رمضان صعوتي عن سقوتني وعمل سيرو وصحيدي يساتي آخره ينسيني صوم رمضان wixii dembiyaan samaynay raabo naga saamaxo sakaaraadka mowdkiyo su'aashana hanagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembiyaan samaynay raabo naga saamaxo sakaraatu mulkiyo su'aashana hanagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno
qasaa'idkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgeliya